barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban iyo hirarhka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa duhur axad ah saddex iyo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anoo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal-abuurka oo ku saabsan dhallinyarada ku soo koray xeryaha qaxootiga ee gaaraya guulo waaweyn anigoo jiro lix bilood oo keliya waalidkaygaa la socday annagoo nabada maxaa imaanay xarada qaxootiga dhadhaab halkaasoo inooga bilaabatay nolol cusub dhibkaana soo marnay maanta waxaa waa kanaa dadka hogaamiyaasha dhallinyartaa ku jirnaa waxaa rabnaa intaan mustaqbal fiican sameyno dadkiinaa role model u noqono annaa waddan ku laabto sidoo kalena dhinacii heesaha iyo aniyana maanta idiin hayna
xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii dunida
goobaha codbixinta ayaa looga dareeray dalka faransiiska halkaas oo ay ka dhacayso mid ka mida doorashooyinkii sida adag loogu tartamay sannadahan ugu dambeeyey waxaana ka qaybgelaya ilaa koob iyo toban murashax oo qaarkood ay u kala janjeedhaan midigta fog iyo bidixdaba waxaa kor loo qaaday ammaanka dalka kadib weeraradii ka dhacay baariis maalmo ka hor xilliga doorashada ilaa konton kun oo boolis ah oo ay gacan siinayaan ilaa toddoba kun oo kale oo ay ka mid yihiin ciidamada sida gaarka ah u tababaran ayaa lagu daadiyey waddooyinka waaweyn
madaxweynaha kenya uhura kenyatta ayaa raaligelin ka bixiyey joojintii lagu sameeyey codaynta doorashada hordhaca ee xisbiga ee jimcihii kadib markii dadkii la filayay tiro aad uga badan ay doorashadii u soo xaadireen madaxweyne uhuru kenyatta ayaa shaaciyey in xisbigiisa jubilee uu qaban doono doorashada maalmaha soo socda ee ay ka midka yihiin isniinta iyo talaadada madaxweynaha kenya ayaa sheegay in caadiyan aysan doorashooyinka hordhaca ahi xiise gelin dad badan balse ay taasi dhacday jimcihii islamarkaasna ay dhalisay inay yaraadaan agabkii doorashada lagu geli lahaa
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii hibada iyo hal abuurka dhallinyarada oo maalin kastoo axada aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo waxaana toddobaadkan nala socodsiinaysaa sahre ciidle nuur
hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dhallinyarada ku soo barbaartay xeryaha qaxoontiga iyo guulaha ay ka gaadhi karaan nolosha haddii ay dadaalaan
aleecada ka jira beesha
kasta boqolaal dhallinyaro soomaaliya ayaa badaha ku dhintay iyagoo tahriibaya kadib markay aamineen inaanay nolol iyo horumar midna ka jirin deegaanadii ay ku noolaayeen dhallinyaradaasi waxay go'aansadeen inay waddamo fogfog u boqoolaan sidoo kalena boqolaal dhallinyaro ah ayaa ka walaacsan noloshooda kadib markay waayeen waxyaabo badan oo ay ku hamiyi jireen yaraantoodii balse niyadjabku xal maaha guushuna waa natiijada ee maaha jidka aad guusha u soo martay inuu adkaa amaba uu fududaa toddobaadkan waxaa barnaamijka hibada iyo halabuurka marti noogu ah suud colaad oo ah wiil dhallinyaro soomaaliya oo noloshiisa ku soo qaatay xiro qaxoonti balse dadaal dheer kadib noloshiisa ka gaadhay guul wax ku ool ah thank you very much aada umahadsan tahay magacayga waa suud colaad aniga waxaan imaaday xarada qaxootiga dadaab anigoo jiro lix bilood oo keliya sanadkii nineteen ninety one kii kun sagaal boqol sagashan iyo kowdii markay burburtay dowladii dhaha soomaaliya waalidkaygaa la socday qaxooti qax badan soo marnay xuduudka kenya anagoo nabada maxaa imaanay xarada qaxootiga dadaab halkaasoo inooga bilaabatay nolol cusub oo aan deganeyn labaatankii sano ee hadda lasoo dhaafay aada ugu faraxsanahay voice of america fursadan ay dhalinyarta qaxootiga siisay iyo barnaamijkan sidaa nooga wareysato siduu ku bilowday maanta meeshuu maraayo dhallinyarada indhaha ku kala qaaday xeryaha qaxoontiga ee waddamada shisheeye waxay caqabadi ka haysataa inay ogaadaan meesha ay asal ahaan ka soo jeedaan iyo cidda ay yihiin wallaahi ani kenyaana isku haysan jiray because madaxweynaha aqaano kenya uu ahaa madaxweynihii kasii horreeyay kenyaan uu ahaa booliiska kenya aqaanay sharciga kenya wax ku baranay waddan soomaaliya jiro oo aada leedahay jiro mis laheen bad laakiin waalidiinta way kala duwan yihiin keeralaas iyo waalidiintayda baa waxay nagu barbaariyeen aniga iyo walaaladeedaba inuu waddankeena soomaaliya yahay oo aan ka nimaano waddan soomaaliya la dhaho halkaas aan ku dhalanay waddankaasna ee mar un nabad dhici doonto way expectin maalinma maalinta ka dambeysa abe wuxuu dhihi jiray beri taalaabaneyna never happened oo weligeed may dhicin maalinta ku-xig taalaabaneyna weligeed may dhicin alxamdulilah laakiin macalimiin soomaali ah oo oo maaragtay af soomaali iyo af english wax nagu baraana helnay maanta anuu waddankayga weligay tegin ku barbaara xer qaxootiya heer waxaan haystaa aan af soomaali qoro waalidiinteyda iyo macalimiinta dartooda maanta waddan ina leeyahay ogaaday suud colaad dugsigii hoose ilaa kii sare wuxuu ku dhammaystay kalaasiyo waabab ka samaysan oo ku yaala xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab balse waxay wax ku baranayeen luuqadda ingiriisiga iyo manhajka dalka kenya waxbarashaduna waxay ahayd mid tayo leh si kasta oo duruufaha waxbarasho ay u adkaayeen oo ardayda qaarkood aanay cunto soo cuni jirin marar badan amaba ay arradnaayeen duruufo xoogganina ay haysteen waxbarashada iskuolka bilaashii ahayd markii aan aan dugsiga hoose ka aaday xarada qaxootiga dhadhaab wuxuu ahaa dugsi ka sameysan geedo iyo durab maad aqoyeysid waxbarashadaada u adkeed ba taas mayna naga celinin inaan waxbarano way wax walbaan isticmaalnay sida maaragta waxbarashadeeda u kobcin lahayn halkaasa dugsi sare dugsi dhexe ku aaday dugsi sarea u gudbay dugsi sare markaa u gudbay anoo dugsigii sare dhiganayo oo ah hogaamiyaha arrimaha debateka iyo doodaha markay socdaan arrimahaas adigo qayb kaayan jira dhalinyarta beri jira waxay dood tahay waxaas oo dhan kadib anagoo dugsiga sare hal galaas igaga dhiman yahay a fursad waxaan helay inaan maraykanka soo aado soo maraykanka hadda jaamacad karisa aniga kaas ahaan waxaan la shaqeyn jiray hay-ad la dhaho filman international hay-adaas oo qaxootiga caawiso oo ka tababarto inay qaxootiga gaaraan xirfad ay ayaga istuuriyaashooda ku sheegi karaan ay ku noqon karaan xirfadlayaal dhinaca warbaahinta xirfadlayaal filimka sida loo sameeyo kaamarada iyo dadka af soomaaliga saa u wacyigelin laheen hay-adaas aan la shaqeyn jiray marwaxyar ka heli jiray oo oo joomaati ah aanay kuwaagteydii kabaheygiiyo waxaas ku saboodgareeyo marka kale markaa luuqada ingiriisiga si fiican u bartane waxaan ahaa turjubaan oo hay-adaha markay imaadaana waxaan ugu turjubaani jiray qaxootiga and then that awood ay sii siisay inaan noqdo maaragtay advocate oo refugeeska ay ay aaminaan inaan nin dhalinyaro oo soo baxay ahay dhalinyarta kale oo youth leaderska ala shaqeeyo si maaragtay aan qaxootiga arrimahooda uga hadalno taasoo noo sahashay intaan la kulanno secretary generalka hadda u n ka heesto oo markaas ahaa xogayihii guud ee hay-adda u n h c r ninka ugu sarreeya ahaa xogeeyihii gorfa xogeeyihii hore ee qaramada midoobey banki munich wuxuu isaga noogu imaaday madax kaloo badan inaan kala hadalno taasoo sahashay in scholarship helaan ilmaha qaxootiga barnaamij waxaa jira kanad lagu aado scholarshipa suud colaad xilligii uu ku jiray dugsiga sare wuxuu ka war helay hay-ad fursad tababar siinaysa dhallinyarada ku kacaamay xeryaha qaxoontiga waxaanu u qortay arji amaba codsi advertisement ama xayeysiinay meel kusoo rejeena arkay dhahayaan qaxooti ma tahay ma ku barbaarta xeryaha qaxootiga dhadha martaa inaa xirfad baratid hadday haa tahay haddeertaan fursadan soo codso ani guriga ku orday qal iyo buuc qaatay waxbaan qorqoray warbixina waa u diray waxaa dhahay aniga nin noocaas ahay dhalinyara ahay fursad ma haysto inta liyo hogo-in qaxootiga kenya inaan baxno ma ogosho xabsiyaan ku jirnaa ee fursadda ahana la siiyo annagoo dhalinyara fursadina siiyeen and that was the day maalinkaas waxay ahayd maalin oo maaragtay aan hilmaami doonin because maalinkaas waddooyin badana i furmay fursad iyo indhaha ii kala furmay marka warqadii keenay arjigii aa u dhiibtay toddoba kadib way soo waceen waxay dhaheen waa lagu qaatay suud colaad fursadii waa heshay ee kusoo dhawow barnaamijka fursadda aad dalbateed arjiga u qoratay ma waxay ahayd shaqaalanimo mise waxay ahayd inay fursad waxbarasho ku siiyaan oo hay-addu ku tababarto ha exactly fursad waxay ahayd oo oo oo oo oo shaqaalanimo ma ahayn fursad waxay ahayd inaa aniga wax barto because iskuullada waxaa nagula beri jiray luuqada ingiriisiga waxaa nagula beri jiray basic basic education waxa la dhaho dhammaana haysan advance because adduunku wuxuu noqday internet adduunku wuxuu noqday adduun hor socdo aniga qaxootiya ahayn maana haysan fursadaan sawir ku qaadno maana haysan fursadaan wax ku qorno maana haysan fursada xirfadayaal weriyaal kusoo saarano maana haysan fursad a maaragtay filmakers kusoo saarano maana haysan fursada ku shaqaysano maana haysan fursad a maaragtay waxa qaxootiya ka socdo ku sheegno so ani xirfad ahaana iyo ahayd at the same time markaa xirfadii si fiican u bartay waxaa ka mimoqday dhalinyartii maaragtay si fiican ugu gaan adeegay shaqana way ii noqotay oo because experience badanaa helay heer waxaa gaaray aan la shaqeeyay hay-adihii oo saasay igu beegarayaan so qaab shaqana waa ii ahayd qaab xirfadna waa ii ahayd aadayna nolosheeda wax uga tartay marka bal iiga waran maalintii ugu horreysay ee aada fursaddaa waxbarasho heshay aada hay-adda ka heshay ee aada soo fadhiisatay dugsigii ama aad timid dadkii aada la kulantay ardayda dhammaantoodma waxay ahaayeen xerada qaxoontiga arday ka yimid bal sawir iga sii markii aada bilowday waxbarashada maalmihii kuugu horreysay wallaahi maalinkaas waxay ahayd maalin aada u farxad badan because qaxootiga gaari ay noo soo direen hay-adda waxay dhaheen gaarigaasani lasoo qaadayo waxaana la keenay xarada weyn ee dadaab meel la dhaho d m o dadaab main office hall weynaa nagula xereeyay anagoo dhalinyaro ilaa gaarayna soddon gabdhihii wiilal ah ninkii maaragtay markaas maraykanka ka imaaday oo hay-adda ka socday wuxuu dhahay idaacadaha markaan furno dadku wuxuu dhahay soomaalida waxay maqlaanu dhahay dhalinyarta soomaalida waa burcadbadeed dhalinyarta soomaalida waa aadgexiso dhalinyarta soomaalida waa dad aada u dhib badan laakiin ma ogow dhahe dhalinyaro gaaraysa kumanaan iyo kumanaan oo soomaaliya oo qaxooti ah oo aan weligood dambi gelin weligood dhib arkin qaxootigan xaradan saan ugu noolaa inay jiraan oo maanta rabo inay adduunka wax ka bedelaan fursadaasaa rabaa u dhahe adduunka inaan gaarsiiyo eight years nine years kadibna annaga inaan kasoo baxnay oo maanta dhalinyartii barnaamijka maalinkaas uu ninka sheegayay soomaalida role modelka u ahaa oo soomaalida dhalinyartooda maxaa la dhahaa ahaa kuwa sawirkooda bedeli lahaa inay maanta qaar london joogaan qaar seattle joogaan aniga minnesota ku noolahay ninkas maalinka ereygu sheegaya ilaa mar walba uu igu soo noqdaa wuxuu dhahay dhalinyarta soomaaliya bedeli laheyd dhalinyarta soomaaliya sumcadeeda soo celi laheyd dhalinyarta qaxootigan ku koreen oo soomaali ay maxaa la dhahaa adduunka wuxuu dhegeystaa u dhalinyarta soomaalida inay dihiin dad nolosha ka dhici ballaan wuxuu dhahay adinkoo qaxooti ah labaatan sano xaradan joogteen inaad maanta fursadan haysataan taasaa wuxuu dhahay aniga idhiiro gelinayso waxaan nii rajeynaya u dhahay inta ka dhiman programka inaad si fiican usii dhamaysataan andaws i openin ay noo ahayd waxay ahayd dhiirigelin ay noo ahayd kulligeen barnaamijka waa wada dhamaysanay four six years kadibna heer waxaan gaarnay annaga aan qaxootiga educate gareyno heer waxaan gaarnay annaga qaxootiga aan waxbarno heer waxaa gaarnay madaxdii aan naga la hadalno heer waxaa gaarnay qof cadaan inta soo baxo uu dhaho anaa soomaalidii qaxootiga u hadlaa uuna dhihin bal annaga aan u hadalno qaxootigii marka waxay ahayd wallaahi arrin aada nolosheena u badashay ahayd waan gartay markaa sanadkaa aada bilowday ma xasuusataa intee in leeg baana idiin socotay koorska amaba fursaddaa waxbarasho wallaahi waxay ahayd labada kun iyo sagaalkii bishii deedaad uu noo bilowday barnaamijka waxaan labada kun iyo iyo sagaalkii bishii sideedu barnaamijkaa noo bilowday wuxuu ilaa wuxuu noo socday twenty two calafkii soo two o nine ten eleven iyo twelve ani afar sana ku dhex jiray afar sano waxay ahayd maaragtay aan la hilmaami karin wallahi oo aad aan uga faa'iiday cilmi wax ku oolan aa bartay cilmigaasoo ahaa sidaa aniga codkayga u baahin karo aan u matali karo communitigayga anuu qof kaloo ii hadlin waan gartay xilligaa marka sida filimaanta loo duubo fideoyaasha loo qaado editinka sidoo kale waxaad baranaysay sidaan maqlay luqadaada ingiriisigood sii xoojisay iyo weliba hay-ado kale iyo wadamo kale oo aad xidhiidh yeelateen oo aad markaa u bandhigaysay arrimaha qaxoontiga iyo xaaladday ku nool yihiin bal arrintaasi noo sharax suud markii markii maaragtay dhowr sano dhowr sano aan ku jiray barnaamijkii oo maaragtay dad hadda maanta xirfad yeesha aan noqonay qaxootiga xaradaan deganay waxaa deganaa ilaa half a million qaxootiya saddex boqol iyo konton kun oo qaxooti soomaali u badanaa deganaa maana lahayn wargeys af soomaaliya mase ingiriiska lagu qoro qaxootigu leeyahay maana lahayn meel kaloo aan war ka helno marka laga reebo voice of america oo adinka d c joogteen warka noo soo tabin jirteen iyo b b c da wax kale oo noo ahaa ma jirin maaragtay indho heer waxaa gaarna annagii intaan invite gareyno voice of america intaan invite gareyno idaacado kale inba aan soo saarno wargeys la dhaho the refugee the refugee newspaper waxaa as-aasay qaxooti waxaa qoray qaxooti waxaa daabac qaxooti maalinkii waxaa kamid ahayd gabadha la dhaho b p r m population prow of refugee migration gabadh ka socota washington d c oo u s i d ka socotay a waxay dhahday waxaan soo maray tiri syria waxaan soo maray dhahday south sudan aadan waxay tiri u niijabsanaa laakiin markaan dhadhaab imaaday dhalinyaro sideed sagaala gabdho iyo wiilal heerkan gaaray journaalkan sun color kuwa ayaga soo saaray waxay tiri waxay imarisay dhahday ani dhan farxadan dareemay dhahday inaa maaragtay xabsi ina ku jirin oo dad indhaha u kala furan yihiinaa dareemay dhahday marka waxaa kaloo oo la dadka la yaaba kamid ahaa oo hadda xataa warkadu iisoo dira ahaayo wasiirkii oo hore ee arrimaha xiriirka caalamiga iyo horumarinta ee dalka jarmalka wuxuu dheh waxaa imaada u dheh xerada qaxootiga dhadhaab waxaa aha waxaa islahay u dheh dadkan waa dad baaba'san dad dhumay dad maaragtay qaxooti ah laakiin markaa adinkani arkay adig oo kale suuda ila hadashay wuxuu dheh markaan jarmalka tegay dadka dhan waxaa la wadaagu dheh waxaa igu dhahday dowlado badan baa idinku soo boqday sidaad iminkaba ii sheegtay wasiirka jarmalka ka socday aad kulanteen aad uga warramtay dareenkaagu siduyey sidoo kale waxaa jiray suud oo aan maqlay inaad wadamo kale aad tagtay ood shirar kaga qayb gashay bal arrimahana nooga war waxaa helay fursad aan ku imaado columbus ohio madaxweynihii soomaaliya waktiga xasan sheekh maxamuud waa madaxweynihii hore waxaa laga hadlayay yn arrimaha soomaaliya sida loo horumarin lahaa soomaaliya sida laga dhigi lahaa anig fursad baa helay jaamacadda ohio state university aheyd madax kaloo caalamkaa la kulmay soomaaliyaan kala hadlay laakiin waxaa cod u ahaa dhahay haba million qaxootiga ee dhadhaab joogaan oo ku dandaraysan madaxweynihii soomaaliya madaxweyne soomaaliyeed waaye wuxuuna iga ballan qaaday inuu qaxootiga dhadhaab tegi doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya inuu u diri doono balantiina madaxweynaha wuu iga qaaday oo maalin hore voice of america markay minneapolis ku qabanayn town hallka dhalinyarta su-aasha weydiinaysaan ku jira madaxweynaha wuu xasuusta xataa twenty thirteenka su-aasha weydiinaya hay-addaasi isaga iyo dhallinyarada kaleba wax soo bartay kamuu xidhiidh furan ee wuxuu marar badan kala qayb galay kulamo ay qaxoontiga kaalmo ugu raadinayaan sidoo kalena wuxuu ka caawin jiray inuu ku hadlo magaca qaxoontiga marka ay hay-addu ka qayb galayso shirar caalamiya taasina waxay ugu dambayntii u suuro gelisay in lagu soo daro madaxda sare ee hay-addaasi sidoo uu ii sheegayna wuxuu xilkaasi si rasmiya ula wareegayaa bisha may ee soo socota idaacado badan oy leeyihiinaa ka hadlay oo shaqadiisu qaban jireen new york dhowr marka sheegay waxaan kugu abaalmarinaa maanta laba bil ka hor barnaamijkan maanta iga wareysanaysa fursada wuxuu kusoo aadabo inay dhaheen dad cadaana oo african american ah dad americana weligood africa marmar tageen oo barnaamijka qaxootiga inay soo indhaindhayaan bas u tageen baa waxay dhaheen hay-adan lacagteeda oo million dollar gaaraysa maamuli jireen sharaf waxay noo teedheen inaan kugu abaalmarino intaa kusoo biirto hay-addaas board of directorskeeda dadka hay-addaas hagaan oo lix qof ah lixdaas qof qofkii shan qof ay ahaayeen qofkii lixaad inaad ku noqotid oo booska banaanada aad buuxisid baa sharaf noo idhi adoo qaxooti soo ahaa dhalinyaro ahaa maanta in ay ku aan ku magacaawno sharafay noo tahay dheheen maxaa la dhahaa bisha may oo this yeara new york aada rabaa xafladii aan kula wareegayo inaan si oo officiala oo buuxdo ugu biiro hay-adda board of directorskeeda taas waxay ii sahlaysaa lacagta badan ee hay-adda haysto inaan dadka go-aanka gaara ka mid noqdo ugu dambeyn markaa suud weli dhalinyar baa tahay jaamacaddiina waad barataa hay-addana hadda waxaad ka noqotay qof u qalma inuu buuxiyo board of directorski ama guddigii sare ee hay-addaasi dadkii aad ka timid baad ku tali jirtaa inaad wax u qabatid maxaa ka fikiraysaa mustaqbalkaaga wallaahi waxaan ka fikerayaa maaragtay ina ma oo dadka qaxootiga dhalinyarta soomaaliyeed iyo dhalinyarta soomaaliya joogaan oo fursadaha aan haysanin ee isleh kaalaya haddaad dibadda imaadaan ama badda noloshooda ku haligayo iyo kuwa qaxootiga hadda ku ah haryaha qaxootiga dhadhaab ina maaragtay kuwaas a fursad siino haddii ay dhacdo inay kenya dhahdo qaxootiga waa xirin ay waddan ku laabtaan inay fursad helaan annagana dhalinyartii ah oo qof weyn qof ajnabi ah ahayn inaan annaga role model u noqono kuwa waddanka gudihiisa joogo iyo kuwii joogay xarada qaxootiga dhadhaab iyo kuwa syriyaanka south sudanska qaxooti walba meeluu adduunka joogo intaan role models u noqono anin aan plan inaan waddanka ku laabto oo dhalinyartii aa u noqdo role model waddankan maraykanka waxaa laga isticmaalaa waxa la dhaho role model qofka yuu yuu yuu wax ka baranaya yuu hiigsanaya qofka hadduu arko qof asaga dhalinyaro la ah qof maaragtay dhib badan soo maray oo dhibkii intuu u bedelay wax wax taraya dadkii oo dhibkiina ay u noqotay wax lasoo dhaafay dadki waxay waxay waxaa gelaysa yadadiilo waxaa gelaysa riyo waxaa gelaysa intay wax qabsan karaan so my goal maxaa waaye intaa aan bugaag af soomaaliya af english qoro oo dhalinyarta aan ku dhaho hey dhibkaana soo marnay maanta waxaa waa kanaa dadkii hogaamiyaasha dhalinyartaa ku jirnaa waxaa rabnaa intaa mustaqbal fiican sameyno intaa video diyaariyo barnaamijkan oo kale maku soo baxo dhalinyarta la wadaago dadkiinaa role model u noqono anina aan waddan ku laabto suud colaad iyo dhalinyarada kale la midka ahiba waxay u soo dhabar adeegeen duruufo kala gedisan si ay u soo gaadhaan heerkan marar badan ayay suud noloshiisu ku sugatay inuu niyad jabo amaba uu isdhiibo balse mar kasta waxaa dhiiri gelinayay hadafka uu leeyahay mustaqbalka waxaana u calaamadsanayd meel uu rabay inuu naftiisa wax kaga qaban karo dhallinyarada kalena uu hormood ugu noqon karo dhallinyara kacotoosa dhidibkii xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta aad bay umahadsan tahay saare cidla nuur oo inala socodsiinaysay xubintaasi hibada iyo hal abuurka la-aanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan maxaa inoo xiga jaamac
waa
dhinacii ciyaarahan filayaa iyo nuur xasan nuur in aynu xubinta labaad ka dhigan doono
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha maalmahan waxaa magaalada muqdisho ka socday tartanka kubadda gacanta ee degmooyinka gobolka banaadir maalinta birito ah ayaa lasoo gebagabayn doonaa iyadoo ay ciyaarta kama dambaysta ah ay isugu soo hareen degmooyinka hodan iyo warta nabadda wararkii ugu dambeeyey ee tartankan ayaan waxaan ka waraystay weriye cabdilxafiid cabdisamed zaciimka oo ka mid ah weriyaasha ka faallooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho ugu horreyn waxaan weydiiyey in uu i faahfaahiyo wakhtiga uu bilowday tartankan nuur aada umahadsan tahay tartankan dhanka kubadda gacanta degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxa uu bilowday saddex iyo labaatankii bisheena kasoo gudubnay ee maarta sanadan iyadoona uu udhexeeyo ilaa iyo labiiyo toban degmo oo markaas ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir oo tartankan ka qeybgalaya kuwaas oo loo qeybiyey ilaa iyo min markaa saddex gru afar group oo markaa ka koobnaa min saddex kooxood oo min laba kooxood marka ay kasoo baxday kuwa oo iyagu markaa ciyaaray wareega quarter finalka ama sideeda ee tartanka ugu dambeynta ay noqotay in afar kooxood samafinal ay soo gaarto kadibna laba kooxood ay gabagabada finalka imika marka ay u taagan yihiin waa gartay zaciimka waxaa ugu maqaalo ah in tartankan ku dhowaad muddo soddon sano ah kadib la bilaabay oo magaalada muqdisho laga bilaabo marka dadku siday ula socdaan siday u xiiseynayaan maadaama muddo fog kadib la bilaabay hadda dabcan sidaas tartankan dhanka kubadda gacanta marka loo qabto degmooyin gobolka banaadir ayaa sida mas-uuliyiinta olombikada gobolka banaadir u qaabilsan gaar ahaan gudoomiyahooda aadan xasan aadan xaajibulo wish iyo sidoo kaleba gudoomiyaha xiriirka kubadda gacanta dalka soomaaliya oo isla markaasi sheegay mister elow tartankan ayaa waxa ugu dambeysay in gobolka banaadir markaasi ay ku tartamaan degmooyinka kooxaha markaa ka socda kun sagaal boqol sideetan iyo todobadii ayaa ugu dambeysay sida markaasi ay sheegeen waana inka badan soddon sano marka tartanka runtii aad ayuu xamaasad u leeyahay tahay marka la eego ciyaartooyda kasoo qayb gashay taageerayaasha galab kasta marka ay usoo daawasho taga iyadoo ciyaaro kale magaalada muqdisho garoomada waaweyn marka ay ka dhacayaan iyo haddana garoonka lagu ciyaarayo ee wish ex lugin aad markaa loo soo buuxdhaafiyaa oo taageerayaashu markaasi degmooyinku ay aad u kala taageerayaan durbaano qaarkood marka ay soo qaataan runtii waxa waa tartanka wax markaa la filayay marka loo eego dhanka xamaasadiisa uu noqday mid aad u heer sareeya oo de- dadweynaha markaa soomaaliyeed gaar ahaan degmooyinka aad ay ugu heleen Ee, hadda finalka berri ayaa la ciyaari doonaa ee, isniinta Ee, labada koox ee isugu soo hartay werdhiigley iyo hodan maxaa laga filayaa Ee, nuur sidaa sheegtay kama dambaysta finalka haddii eebaha awooddiisa nin ayaa marka u dhici doonaa iyadoo een, kaalinta saddexaad marka ay ku loolami doonaan labada kooxood ee iyagu een, looga soo adkaaday heerka semifinalka ee kaaraan iyo sidoo kale shibis oo ciyaarahooda semifinalka iyagu markaasi een, guuldarooyin kasoo kala qaatay een, warta nabadda iyo sidoo kale kooxda degmada hodan Een, marka la eego degmada hodan iyo sidoo kale degmadan marka warta nabadda oo kama dambaysta finalka jooga nuur runtii waa marka kooxo aad marka een, marka la eego dhanka xariif ugu ah ciyaartan dhanka kubadda gacanta oo aad iyagu marka u dadaalay Een, waxaana labada kooxood ay marka ahaayeen kuwa iyagu marka een, gurubyo kala gedisan een, kasoo kala gudbay wareegii markaasi nag outka sideeda layaab ayay soo dhigeen oo rekoordo ayay sameeyeen een, marka la eego semifinalkii een, ciyaarta ugu xiisaha badnayd waxay ahayd kooxda degmada een, warta nabadda iyo kaaraan ciyaartooda semifinalka nuur waxay ahayd mid aad u xiiso badnayd oo si dirqiya hal gool oo keliya markaasi kooxda warta nabadda ay kaga adkaatay dhigooda kaaraan oo sagaal iyo toban iyo sideed iyo toban ayay markaa jirtay Een, mid lamid ah hodan waxay iyana markaa kaga soo baxday shibis inkastoo een, goolla aad u fara badan markaa hodan ay dhalisay haddana shibis aaday runtii u dadaalaysay oo mar walba goolo ay markaa dhalilaysay marka si kastaba labada kooxood ayay noqdeen hodan iyo warta nabadda kooxaha ugu awoodda badan ee tartankan iminka heerka finalka markaa soo gaaray runtii nuurow lagama hordhici karo lama saadaalin karo wax ay markaa noqon karto marka loo eego natiijada labada kooxood ciyaartooy markaa mustaqbal ku leh ciyaarahan ayaa markaa u ciyaara oo qaarkood iminkaba ee mas-uuliyiinta xidhiirka ay sheegeen in laga xulay xul markaa under fifteen ama shan iyo toban jirada da-dooda ay ku siman tahay oo dalka jabuuti ciyaaruhu aadi doona een, bisha soo socota marka labada kooxood ciyaartooy mustaqbal ayaa u ciyaarta kaasina wuxuu ahaa wariye cabdixafiid cabdisamed zaciimka oo ka mid ah wariyaasha ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho waxa uu igaga warbixinayay tartanka kubadda gacanta ee degmooyinka gobolka banaadir oo maalinta berita ah lagu wado in lagu soo gebagabeeyo magaalada muqdisho dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha dhegeystayaal halkaa kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa xubintii heesaha
codkaas faysal xawaashi iyo heesta qardho waxay gebageba u tahay barnaamijkeennii duhurnimo oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen jaamac buulle jaamac anoo ismaaciil xuseen farjare iyo bashiir abikar tan iyo intayna afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Thank you.